halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda oo si toosa uga dhagaysanaysaan mowjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba boggeena internetka ee v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa axad siddeed iyo labaatanka bisha meey sannadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mida golaha wadatashiga qaran ee soomaaliya oo soo saaray war murtiyeed ay uga hadleen doorashooyinka soomaaliya heshiiskan runtii waa mid taariikhiya waana wuxuuna runtii soo gebagabeynayaa nidaam muddo dheer soomaaliya ku soo socotay oo labadii kun dalka ka soo bilowday nidaamkii doorasho wuxuuna dadka soomaaliyeed oo dhan fursadu siinayaa inay codkooda dhibtaan cidday rabaanna ku aaminaan
sidoo kale waxaan idiin haynaa guddi loo xilsaaray xalinta shaqaaqooyinkii dhowaan ka dhacay gobolka nugaal ee puntland warbixin ayaan idiin haynaa ay soo saareen waxaad sidoo kale maqli doontaan doorashada duqa magaalada torone ee dhowaan dhacaysa hase yeeshee waxaasoo dhan waxaa ka soo hormari doona warkeenni dunida oon idin akhriya isla anigoo ah shahre cabdi axmed ciidamada maraykanka ayaa weeraro gaadma ah waxa ay ku qaadeen saldhigyo ciidamada kooxda al-shabaab ay leeyihiin ayaga oo markaasi kaashanaya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa atmisba iyada oo lagu taageerayo ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa midooda afrika ah ee amisom howlgalka ka dhanka al-shabaab ayaa taliska maraykanka ee afrika waxa uu duqeyn dhanka cirka ah ka geystay maleeshiyada al-shabaab meel ay ku lahaayeen saldhig islamarkaasina ku dhow deegaanka buulamareer oo kii bishan ay weerar ku soo qaadeen weerarkaasi ayaa waxaa lagu burburiyey lagu qaaday al-shabaab hub iyo qalab ay si sharci darra ah ku qaateen ayaa la yiri kooxda al-shabaab qiimeen bilow ah oo taliska ay sameeyeen ayaa waxaa lagu sheegay ama lagu ogaaday inaysan jirin dad rayid ah oo ku dhaawacmay ama lagu dilay weerarkaasi taliska maraykanka ee afrika ayaa waxa uu qaaday tallaabooyinkan kuwaasi oo markaasi looga hortagayo sida lagu sheegay war-saxaafadeed ay soo saareen dhinacyada in markaasi dad rayida ay waxyeela soo gaarto ilaalinta dadka rayidka ayaa qayb muhiima ka ah ayaa lagu yiri warkaasi qoraalka ah howlgallada taliska si kor loogu qaado afrika ammaan badan iyo xasiloonina loo helo madaxweynaha dalka maraykanka joe biden iyo kevin mccarthy oo ah xisbiga jamhuuriga xubinta ugu sarreysa ayaa gaaray heshiis horudhaca oo kor loogu qaadayo saqafka deynta ee dowladda dhexe oo dhan soddon iyo kow dhibic afar trilyan oo dollar taasi oo soo afjari doonta ismarawaaga bilooyinka socda ee ku salaysan qarashaadka dowladda maraykanka si kastaba ha ahaatee heshiiskaasi ayaa lagu sifeeyey erayo tilmaamaya inuusan noqonin mid dhammaystiran iyada oo aysan jirin wax dabaaldegyo ah oo lagu muujiyey oo kongareeska ka imaanaya gaar ahaana marka la eego heshiiska laga gaaray arrinkaasi makarthi ayaa si kooban se wuxuu la hadlay suxufiyiinta gudaha aqalka capital hiilka habeennimadii xalay oo sabti ahayd isaga oo ku tilmaamay heshiiskaasi mid mug iyo miisaan u leh dadka maraykanka heshiiskaasi wuxuu kor u qaadayaa xadka deynta muddo laba sano ah dalkan maraykanka dowladdiisa iyada oo la xadidayo qarashka wakhtigan oo ay ku jiraan qaar ka mid a sharuudaha shaqaalaha shaqada dheeraadka ah ee barnaamijyada loogu talagalay dadka sabolka ah biden iyo macarthy ayaa waxa ay qabteen taleefoon soddon daqiiqo ah wadaxaajood ay lahaayeen horraantii fiidnimadii sabtidii si ay wadahadal iyo heshiis uga gaaraan arrintan muddooyinka soo socotay ee deynta dalkan maraykanka dowladdiisu ay ku shaqaynayso warkii dunidana waa naga inta aan ku bilown ee warmurtiyad habeenimadii xalayto ka soo baxay shirka golaha wadatashiga qaran ee labadii maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacay magaalada muqdisho kaasi oo looga hadlay hanaanka doorashooyinka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa lagu soo gudbiyey qodobo dhowr ah oo la xiriira doorashooyinka heerka federaal heerka maamul goboleed iyo heerka golo deegaanba haddaba faahfaahinta warmurtiyeedkaasi wariye maxamed cabdisandheer ayaa wuxuu ka wareystay wariyaha v o eda muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle
sandheere muqdisho waxaa ka socday shirka golaha watashiga qaran ee maalmihii lasoo dhaafa villa soomaaliya kaasoo madaxda dowlad goboleedyada gobolka banaadir iyo dowladda dhexe ay ku lahaayeen villa soomaaliya waxaana shirka ka maqnaa madaxweynaha puntland saciid cabdilaahi dani oo aad ogeed in doorasho golaha deegaan uu ku jiray deegaanada puntland xalay wakti dambe waxaan ka soo baxay warmurtiyeed shirka golaha watashi qaran oo looga hadlay xaaladda guud ee dalka waxaana si gaara loogu dul istaagay arrinta doorashada oo lifaaq gaaroo laga soo saaro lagu hutay in heshiis laga gaaray hanaanka doorashada dalka markay timaado dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka waan gartay marka maxaa laga yidhi dhinaca xisbiyadoo kale warmuseeda ka soo baxay golaha watashi qaran waxaa lagu dul istaagay in dalka guud ahaan ay ka dhacayso doorasho qofkii cod ah lagala gudbi doono hanaanka soo qolista nabadoonada iyo saameynta siyaasadeed ee sida dadban marur baahi doorashada ku salaysneed waxaana laysku raacay in laba xisbi siyaasadeed qaran ay ka qaybgeli doonaan ama ay noqon doonaan hanaanka lagu tartami doono kuwaasoo marka ay dhacdo hanaanka xusbiyada badan laba xusbi la qaadan doono sidaas ayaa lagu qutay warmuteedka ka soo baxay shirka golaha waatashii qaran iyadoo la qusay in guud ahaan hanaanka doorashada dalkay ahaan doonto qofkii cod islamarkaana laba xusbi siyaasadeed qaran ay ku tartami doonaan sandheerow waan gartay waxaa si gaara looga hadlay somalilan iyo gobolka banaadir maxaa laga yidhi haddaad bal somalilan ku hormarto somalilan waxaa la xusay in hanaankeeda si gaar ay heshiis ugu gaari doonaan madaxda golaha watashi qaran sidoo kale arrinta gobolka banaadirna waxaa loo daayey arrinta la xiriirta maqaamka muqdisho yeelan doonto oo iyana si gaara looga hadli doono marka labadaas qodob golahu si gaara ayay gees ugu dhigaan laakiin markaad fiiriso golaha watashi qaran ee go-aanka soo gaara waxay hoosta ka xariiqeen in hanaanka doorashada ee dalka qofka cod marka laga yimaado ay noqon doonto deegaan doorashada hal deegaan doorasho sidoo kale laba xisbi qaran in ay ku tartami doonaan guud ahaan doorashada meelaha kaleoo sida weyn isha loogu hayay markaad fiiristo hanaanka doorashada lagu heshiiyey waxay ahayd in golaha shacabka ay ka koobnaan doonaan laba boqol todobaatan shanta xubnood oo matalaad loo dhanyaha ah sidoo kale waxaa golahu ay xuseen in hanaanka doorashada aqalka sare ay noqon doonto doorasho ee ka dhici doonto dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyadoo dadku ay wax soo dooran doonaan marka markaad fiiriso guud ahaan waxyaabaha kaloo la isku raaca waxaa ka mid ah in la mideeyey waktiga doorashada oo mishan sano ah islamarkaana dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka doorashooyinkooda ay dhaci doonaan laba kun afar iyo labaatan sidoo kale waxaa laba kun afar iyo labaatan bisha juun dhici doonta doorashada dowladaha hoose oo iyaguna dadku ay soo dooran doonaan golaha deegaanka iyo dowladaha hoose markay timaado marka waxyaabaha waaweyn ee meesha ku khubsanaya ugu muhiimsan waxaa ka mid ah mideynta mudakhaleedka waqtiyada doorashada shan sana laga dhigay iyo sidoo kale in doorashada xubnaha ka dowladda federaalka ay dhici doonaan laba kun afar iyo labaatan novembar sidoo kalena ee hanaanka doorashada dowladaha hoose bisha juun laba kun afar iyo labaatan ay dhici doonaan oo sanad muddo hadda ay ka dhiman tahay noqonayso sandheero waxaa kaloo heshiis laga gaaray oo ku xusan warmurtiyeedka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka taasi oo lagu xusay inuu ka koobnaan doono shan iyo toban xubnood guddigan saddex ka mida wuxuu ka imaan doonaa dowladda federaalka soomaaliya halka mid laba xubnoodna ka imaan doonaan dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo maamulka gobolka banaadir guddigaas ayaana mas-uul ka noqon doona ee hanaanka doorashada iyo midda amni wuxuuna guddigan lagu soo qoli doonaa muddo bil ah marka la saxaxo warmurtiyeedkan oo xalab la sii daayey ama lagu heshiiyey guddigaas ayaana la wareegi doona hanaanka doorashada iyo ka shaqaynteeda kaasoo shan iyo toban xubnood ka kooban
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle oo u waramayay wariyaha v o eda ee washington isna ku sugan maxamed cabdi xasan sandheere haddaba markii warmurtiyeedkaas uu soo baxay kadib wariyaha v o eda haaruun macruuf wuxuu qadka telefoonka muqdisho kula xiriiray wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya axmed macalin fiqi wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey sida uu arko warmurtiyeedkaasi heshiiskaa runtii waa mid taariikhiya waana wuxuuna runtii soo gebagabeynayaa nidaam muddo dheer soomaaliya ku soo socotay oo labadii kun dalka ka soo bilowday nidaamkii doorasho wuxuuna dadka soomaaliyeed oo dhan fursad u siinayaa inay codkooda dhibtaan ciday rabaanna ku aaminaan oo u matalaysa golayaasha kala duwan laga soo bilaabo golaha deegaanka degmada midka dowlad goboleedka iyo midka federaalka ah madaxdii dowlad goboleedka iyo madaxdii dowladda federaalka ahayd runtii waana arrin taariikhi ah oo soomaaliya ay ugu dambeysay konton sano ka hor doorasho noocaan oo kale ah in hogaamiyaasha soomaaliya ay go-aan ka gaaraan
waa gartay waxaa la mideeyey doorashada heerka degmo iyo baarlamaanka iyo hogaanka gobolada laakiin doorashada heer federaal iyo heer gobol maxaa loo midayn waaye
waa hal steb oo horey loo qaaday waxa weeye wayna ku socotaa dariiqaas laakiin hadda waxaad moodaa in dee madaxweynaha federaalka waktigiisii wakti dheer baa ka dhiman xilliga hadda doorashooyinka dowladaha hoose iyo dowlad goboleedu ay dhacayaan almost madaxweynuhu markaas dee laba sano ayuuba joogaaba marka laba sana mandatekiisii wakti kalaa uga dhiman oo dheer laakiin waxaan rajaynaynaa inay mid terab election ayayay dowlad goboleedyada iyo dowladaha hoose ay noqonayaan doorashada weynna laba sano kadib laakiin dalka soomaaliya wuxuu ku jiray sida la ogyahay afarta sanoba afar sano doorasho ayay u ahaan jirtay awal mar walba dowlad goboleed baa doorashadiisu socon jirtay buuqeedii waxay socon jireen laakiin hadda doorasho midaysan ayaa dowlad goboleedyada dowladaha hoosena hal mar baa laga dhigay isku hal sanad baa laga dhigay dowladda federaalka xildhibaanadeeda iyo aqalkeeda sare iyo madaxdeedana xilligaas laba sano kadib ayay ayay noqonaysaa marka runtii waxaa moodaa inay baalansi garaysan tahay marka haddaan kala caddeeyo dadka lasoo doorto sanadka dambe ee golayaasha degmooyinka ee juun soddonkeeda madaxweynaha heer gobol iyo baarlamaanka ee novembar soddonkeeda marka lasoo doorto laba sano unbay xilka haynayaan si kabacdi ay ula jaan qaadaan ta madaxweynaha labada kun iyo lixiyo labaatanka sidaas miya sidaas weeye doorashooyinkan faa'iidada ku jirtaa waxay tahay kan dowladaha hoose xisbiyada ku tartami doona dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe labada xisbi oo tartanka ayaa ka soo bixi doona oo u ah saldhig u noqon doona doorashada heer federaal ee madaxda iyo doorashada heer dowlad goboleed doorashada dowladaha hoose marka muhiimadaasi ku fadhidaa xisbiyo badan baa u tartamaya laakiin labada xisbiya ugu codka badata ayaa noqonaysa labada xisbi qaran ee horey u socota ee madaxda dowlad goboleedyada iyo baarlamaanadooda iyo baarlamaanka federaalkaba kuwa ku tartama marka doorasho kastaaba macno ayay ku fadhidaa weyn waaye durbe aad baa loo dhaliilayaa waxaa laleeyahay heshiiskani waa muddo kororsi ee hogaamiyaashii heer gobol qaar ka mida ayay muddada u kordhinaysaa madaxweynaha laftigiisa far baa lagu godayaa waxa la leeyahay tanima waxay ka dhigan tahay inuu isna muddada kororsan doono jawaabtaada horta dadka soomaaliyeed islamarkiiba waxaa isaga soo muuqanaysa meesha cillad meesha ayagu ay rabaan ayay isaga dhigaan laakiin ma arkaan dalka soomaaliya waxaa usoo kordhaya dalka soomaaliya waxaa usoo kordhaya in dee doorashooyinkiisii la mideeyo xisbiyo midaysan ay ku tartamaan mana waana horumar aan runtii waktiyadaan dhow la filnayn waana guul aad u ballaaran weeye waxaana ognahay in hadda madaxweyne cabdicasiis laftagareen oo kale waktigiisii afartii sana ahaa oo muranka badan uu ka jiray lagu heshiiyey hal sana in lagu daro waxaan ognahay madaxweynihii hadda xilku xilka ka degay ee federaalka inuu ku darsaday dhowr iyo toban bilood sanad iyo bar ku dhowaad inuu waktigiisii la soo taraaraxay marka dee waxaasoo dhan way joog jirta laakiin nidaaminta doorashooyinka iyo hal wakti in doorashooyinka dalku ay dhacaan dee dadka soomaaliyeed waxaa la rabaa inay arrintaas ay positiveka arkaan in dalkii hadda uu dal midaysan yahay awal dal midaysan ma ahayn bil walba iyo sanad walbaba doorasho gaargaar ah ayaa kala dhici jirtay oo nidaamkeedu uusan iswaafaqsanayn gudiyada qabanaya aysan iswaafaqsanayn standard iyo halbeeg la arki karo oo lagu tartami karo cadoo qofkii rabay inuu xaqiisa iyo codkiisa uu dhiibto ama tartamo uusan jeerin halbeeg laakiin hadda waad ujeedaa guddi hal guddi doorasho oo heer qaran ayaa maamulaya doorashooyinka heer dowladaha hoose heer dowlad goboleed iyo heer dowladda dhexe ee federaalka hal guddi doorashaa marka dee ummadda soomaaliyeed waxaa la rabaa runtii dee dadka hadda feedbackana soo gaarayana aad buu wanaagsan yahay laakiin qofkii cillad meel ka dhex raadinaya isaga oo aragtidiisa uu ka dhiiban karaa
axmed macalin fiqe ayuu kaasi ahaa oo ah wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya uuna warramaya haaruun macruuf halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa washington weli arrimaha doorashooyinka soomaaliya ayaan ku guda jirnaayay guddi loo xilsaaray xal u helidda shaqaaqooyinkii ka dhacay gobolka nugaal ee puntland shaqaaqooyinkaasi oo keenay in hakad la geliyo doorashooyinkii ka dhici lahaa gobolkaasi ayaa soo saaray go'aamo sida warbixintan uu ku eegayo wariyaha v o eda ee garoowe nuux muuse birjeeb
guddiga xal u helista khilaafaadkii siyaasadeed ee u dhexeeya siyaasiyiinta mucaaradka ah ee gobolka nugaal iyo xukuumadda ee loo xilsaaray ayaa shirar kala duwan oo ay lahaayeen kadib soo saaray go-aamo ay ka mid yihiin in la qabto doorashada degmooyinka garowe dangoronyo iyo godob jiraan iyo arrimo kale oo laisku hayay ganacsada faysal axmed warsame oo ka mid ah guddiga ayaa u sharaxay saxaafadda arrimaha ay isla garteen guddiga wuxuu ka tacsiyanayaa dhibaatadii ka dhacday shaqaaqadii mey ee ku salaysnayd khilaaf siyaasadeed puntland kadib markay dhacday shaqaaqada mey magaalada garoowe waxaa kulan ballaaran isugu yimid waxgaradka ciise maxamuud wadahadal dheer kadib waxaa la saaray guddi ka kooban konton iyo kow xubnood oo loo xil saaray inay xil iska saaraan oo xalna ka keenaan dhibaatadii dhacday intaa kadib guddigu wuxuu kulamo dhowra la galay dhinacyadii ishayey oo ay ka mid ahaayeen siyaasiyiinta mucaaradka iyo dowladda sidoo kale waxay guddigu wadatas la yeesheen qaybo ka mid waxgaradka isimada puntland iyo kuwa ssc ugu dambayn waxaa guddigu soo saaray go'aamadan ama qodobadan hoos ku qoran amniga waxaa ku xigay qodobka labaad doorashooyinka golayaasha deegaanka qodobka saddexaad doorashada puntland lambar afar isaguna waa gobolka soolbuu ka hadlaya amniga in ciidamada laga saaro magaalada garoowe islamarkaana lagu celiyo fadhiyadoodii difaaca loona saaro guddi farsamo oo ka shaqeeya xaaladda ciidan doorashada golaha deegaanka gobolka nugaal waxaa guddigu go'aansaday in la qabto doorashada golayaasha deegaanka saddex degmo oo ka harsan doorashooyinka puntland doorashada puntland ee guddigu wuxuu ayiday go'aankii isimada s c iyo madaxda puntland isla gaareen kaasoo ahaa in shir isugu yimaadaan isimada puntland islamarkaana isimada s c gogasha dhigaan doorashada golayaasha deegaanka kadib b si looga baaqsado qallaaso siyaasadeed oo waddanku galo guddigu wuxuu isku raacay in aan la faragelin dastuurka iyo doorashada janwari
inkastoo qaar ka mid ah xukuumadda ay siyaabooyin kala duwan uga falceliyeen barahooda bulshada go'aamada guddiga ay soo saareen ee xal u helista haddana weli dowladda wax hadal ahi kama soo saarin siday u aragto arrintan nuux muuse birjeeb v o a garoowe
magaalada torono ee dalka kanadana oo ay degan yihiin soomaalida ugu badan ee dalkaasi ku nool waxaa ka socda ololihii ugu dambeeyey ee doorashada duqa magaalada musharaxiinta ugu cadcad ayaa ku doodaya in ay wax ka qaban doonaan arrimaha dhaqaalaha amniga iyo helista guryo ay dadka oo dhan awoodi karaan inay sakaraysanina ay ku heli karaan ku degi karaan soomaalida degan magaalada turona waxay ka mid yihiin dadka daneeya in wax laga qabto dhammaan qodobadaasi aan horeyba uga soo dhawaajin haddaba wariyaha v o eda kanada xuseen nuur xaaji ayaa arrimahaasi ka wareystay muuse kuulow oo ka mid a aqoon-yahanada soomaalida ah ee muddada dheer deganaa magaalada torona islamarkaasina si dhow ula socday doorashooyinka ugu horeyntiina waxa uu weydiiyey waxaa doorashadan ay uga duwan tahay doorashooyinkii hore
xuseen runtii waa mahadsan tahay marka hore marka labaad doorashooyinkan waxay ugu duwan tahay doorashooyinka hore ee runtii magaaladan toronto lagu arki jiray doorashadan waa doorasho la yirahda by election oo by election macnaheeda waxay tahay hadda yartaan in meerkii magaaladan uu waxawaaye arrimo waxawaaye runtii crisis ugu soo oogay sidaasna uu xilka isaga casilay marka doorashadii waxawaaye lagu dhawaaqay marka doorashadan runteed waxay tii hore kaga duwan tahay tan waxawaaye ma sharaxno nimanka la yirahdo consularka ama waxa waaye trustee boor iskuolka waxay keliya oo sharaxan dad u tartamaya meerka duqa magaalada keliya ayaa loo tartamaya oo booskiisii u bannaanada keliya marka runtii waxay ugu duwan tahay tan tii hore marka dadka musharaxiinta ah magaaladan sideedaba waxaa waaye waa magaalo multicultural oo boqolkiiba konton iyo afar ayay ahayd laba sano ka hor hadda boqolkiiba konton iyo lix dadka imigrantiga ah oo macnaheeda ay tahay dadka aan ku dhalan magaaladan ee degan oo saddex milyan iyo bar ama ka badan lagu qiyaaso oo ah dad immigranta ee soo galay waxa maanta waxawaaye top siiska ama lixda ugu soo sarreysa ee runtii waxawaaye ugu cadcad inay hadda yihiin dad aan runtii ku dhalan magaaladan oo marka waxayna u muuqan doontaa magaaladan meerka hadda soo socdo inuu noqon doono nin imigrantiya oo aan magaaladan ku dhalan waatay muuse waxay ka warantaa bal saddexda ugu sarreysa ra'yi ururinta la sameeyey hadda ee u tartamaya duqa magaalada toronto horta dadka u sharaxan magaaladan runtii hadda toobka ah toob sigis ayaa la yirahda laakiin toob triga haddaan kaaga soo qaado waa saddex qofood oo ajnabi inkastoo haddaba shan ama lixdaba ay yihiin runtii mataqaanaa dad dalkaanitood waxa waaye imigranti ah saddexda ugu sarreysa oo runtii toob triga hadda ah waxaa ugu sarreeya gabar la yirahdo olivia jaw oo runtii edniga jiniiska ka soo jeeda gabar kaleo waxaa jirta ana bilbawa la yirahdo oo ednig kale iyadana ama waxawaaye asal ahaan kasoo jeedo dalka talyaaniga iyo nin la yiraahdo mark sanders oo asal ahaan kasoo jeeda nin madow ah wadanka jamaica marka saddexdaasitod mid ka mida ayaa noqon doona haddii aysan dhicin xataa dadka soo raaci doono nin la yirahdo josh madlow iyo waxaa kaloo jira nin la yirahdo mitsi hunter gabar la yirahdo madow ah laftarkeeda iyo brad bradford ayaa soo raaci doona intana waxay noqonaysaa shan ayaa ah dad imigrantiya ote muuse doorashada goormay dhici doontaa xuseen oo doorashadan waxay horta dhici doontaa oo dad badan waxaa jira runtii advance voring waxay dhahaan oo dhici doonta juun sideedeeda ilaa iyo waxay soconaysaa juun saddex iyo tobankeeda oo isbuucaas ah laakiin doorashada weyn ee waxawaaye finalka ama laisku soo baxayo ama lakala harayo waxay dhici doontaa waa maalin isniin ah juun lix iyo labaatankeedii labada kun saddex iyo labaatanka waata ugu dambeyntii muuse haddii aan u imaano dhanka soomaalida waa sidee wacyigooda ku aadan in ay codkooda dhiibtaan waan ognahay qof soomaali ma sharaxna laakiin waxay ka mid yihiin dadka codeynaya waa sidee wacyigooda ee dhankaasi ku saabsan soomaalida runtii waxawaaye waxay ka mid yihiin communitiga ugu cadcad magaaladan ay ka muuqda hadday noqoto waxawaa degaan ahaan hadday noqoto ganacsi ahaan hadday noqoto shaqaale ahaan marka maanta waxawaaye haddaadan codkaaga dhiibanin waxaa meeshii ka baxaya muuqaalkii ama waxawaa imajkii wadankan imigrantiga lagu kala deganaya edniga waxa la yirahda ama qowmiyadaha qowmiyaddii soomaaliyeed ayaa codkoodii muuqanaysa haddaadan codaynina berri waxa waaye meeshii wax lagu kala qaybsanayay meeshii waxa waaye dadkii mataqaanaa hawsha ay waday ay wax ku kala qaybin lahayen ay wax kugu aqoonsan lahaayeen ayaa meeshii ka baxaysa marka dadka soomaliyeed waxay ku qasban yihiin in ay codaynta ka qayb galaan oo runtii ah wax aad iyo aad u muhiimsan muuse kuulow oo ka mid a aqoon-yahanada soomaalida ee muddada dheer deganaa magaalada toronto ee dalka kanada u warramayay wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji ayuu kaasi ahaa bal inta aanan dhinacii heesaha u gudogelin idaacaddeenna subaxnimo aroor wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay haddaan soo qabto qodobadii wararkeena ugu waaweynaa mid iyo laba oon in yar idinkaga akhriyo madaxweynaha dalka maraykanka joe biden iyo kevin mcarthy oo ah xisbiga jamhuuriga ninka ugu sarreeya ayaa gaaray heshiis horudhaca oo kor loogu qaadayo saqafka deynta ee dowladda dhexe dalka maraykanka oo dhan soddon iyo kow dhibic afar trilyan oo dollar taasi oo soo afjaraysa ismariwaagii muddada bilaha ah socday ee qarashaadka dowladda dalkan maraykanka ciidamada maraykanka ayaa weeraro gaadma ah waxay ku qaadeen saldhigyo ay ku leeyihiin al-shabaab gobolka shabeellaha hoose iyadoo lagu taageerayo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kuwa amisom ee midowda afrika ayaa howlgallada ka dhanka al-shabaab ay taliska mareykanka afrika waxay duqeen dhinaca cirka a ka geysteen maleeshiyada al-shabaab agagaarka saldhigga atmis ee foob ee ku taala tuulada buulamareer kii bishan wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in kooxda al-shabaab sida lagu sheega war-saxaafadeed ay soo saareen africom in hub iyo qalab si sharci darra ay ku qaateen dagaalyahanada al-shabaab halkaasi lagu burburiyey duqeyntaasi ayaa waxa ay tahay waxaa la yiri mid aysan dad rayida waxba ka soo gaarin halka ay ka dhacday taliska maraykanka ee afrika ayaa qaadaya tallaabooyin aad u wanaagsan ayaa lagu yiri war-saxaafadeedkaasi si looga hortago waxyeelada dadka rayidka ah ilaa iyo haatan waxa ay sheegeen inay howlgallada qayb ka tahay inteeda ugu muhiimsan in dad rayida aysan waxyeelo kasoo gaarin markana dhinacii heesaha muusigaasi dhegtiina ku soo dhacaya aan wada dhegaysanno
labadii fanaan ee codadka baxsanaa maxamed axmed kuluc iyo xalimo khaliif cumar mogool eebba ha u wada naxariista labadoodaba ayaan kusoo gebagabeynaynaa idaacaddeenna aruurnimo waa sahre cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o e da idinla intaynu mar kale kulmi doona nabadgelyo